على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay diyadii macaanida macnihii sideedaad baa halka inoo gelayaa watajibu diya diyadii waa ka waajibaysaa fi lmadqi fii ibtaali lmadqi calaalinta burinteedii wa quwati imnaayin wa fii quwati imnaayin imnaaga iyo maniyiinta awooddeeda burinteedana way ku waajibtaa taasoo lagu buriyey bikasri sulbin dhabar jebintii wa quwati xablin uuraysi ama uurayn quwadeeda tegsiinteedana diyada xabalin diya dhamaystira ayaa ka waajibta wa dahaabi jimaacin jimaac tegidii isagana diyo kaamila ka waajibaysaa waxaynu ku jirnay macaanidii ay ka waajibaysay diyada dhammayska tirani halkaa macnaha inoogu dambeeyey ee hadalka ahaa halkaa wuhi fain abtala macahu xarakat fain abtala macahu xarakata lisaanin facajaza can altaqdiici watardiidi taqdiica waxay yidhaahdeen waa kala soociddan xuruufda la kala soocayo ee barhkeedba barhka kala soocayaa kala googoyntu waa sidaa tardiidkuna waa ku noqoshadan masele xaraf uu ku dhawaaqay uu mar labaad ku dhawaaqo sidii ugu dhawaaqay markii horeo kale ugu dhawaaqo taana tardiid bayna celcelin markaa wuxuu yihi sheekhu watajibu adiyatu diyo dhammaystiran baa waajibaysaoo qofka adiyadiisiia hadduu nin yahay iyo hadduu gabar yahay diyadiisi oo dhammaystiran fi lmadqi fii ibtaali lmadqi calaalintii haddii laga buriyo oo laga tegsiiyo masalan qofkii ilkaha ayay waxyeella ka soo gaadhay ka soo qaad waa isweydaarteen ama waa qalloocsameenoo dhinac kale ayay u kaceen amaba yacnii salaaxiyadoodii iyo usuubankoodii ay wax in lagu calaadiyo ay u suubanayeen baa meesha ka baxday diyo dhammaystiran ayuu qofkaasi yeelanayaa leannu manfacadii ugu weynayd ee ilkahani ay lahaayeen weeye marka diyo dhammaystiran ayaa ka waajibaysaa markaa ahar iyo khabartoona kuma soo aroorin laakiin jumhuurul culamaa ayaa sida jumhuurul asxaab ayaa sidaa ku tegey taasi waa mid wa quwati imnaayin macnihii isdeedna waxa weeye watajibu diya waa ka waajibaysaa fii ibtaali quwati imnaayin quwadii maniyeynta iyo biyaha taranka markaas soo saarideedii iyo tuuriddeedii ayagana diyo dhammaystiran baa ka waajibaysaa bikasri sulbin iyadoo lagu daysiiyey dhabarka jebintiisa haddii qofka dhabarkii laga jebiyo oo dabeetana iyadoo markaa xubinkiina u faya u yahay haddana haddii markaa imnaagii iyo biyaha soo tuuriddoodii ay meesha ka baxaan iyana diyo dhammaystiran ayuu yeelanayaa leannu manfacadii nasliga iyo tafiirta ayaa la socotay markaa diyo dhammaystiran ayuu qofku markaa imnaaga iyo biyaha soo turiddoodana uu ku yeelanayaa waana dee haddii markaa dhabarka laga jebiyo ilaa xaggaa dhabarka ayay ka imanayaane taas ayay markaa diyo dhammaystiran uga waajibaysaa wa quwat imnaayin bikasri sulbin ayaa diyo dhammaystiranba uga waajibaysaa wa tajibu diyatu fii ibtaali quwati xabalin waxaa kaloo diyo dhammaystiran ay ka waajibtay haddii la buriyo quwadii uuraysiga ruuxii dumar ahayd masalan makaankeedii baa waxyeelo loo geystay dabeetana waanay uuraysanaynin ruuxii dumari diyo dhammaystiran ayay ruuxa dumar yeelanaysaa macno weyn weeyo nasligeedii iyo tafiirteedii ayaa gooday waxaa kaloo lagu surayaa xagga ninka oo haddii ninkii markaa waxyeello dhabarka looga geysto oo dabeetana madidiisi ay noqoto midaan waxba ureynaynin ama masele xininyibaa wax looga geystay halkaasoo markaa ay dee manidu ay ku guntabaysay sidaasaa markaa dhasha ay kaga tagtay isagana markaa diyo dhammaystiran buu yeelanayaa wa dahaabi jimaaci wa tajibu diya diyadii waa waajibaysaa fii dahaabi jamaacin jimaacii iyo mucaamaladii galmadii hadday ka tagto iyadana waa waajibaysaa waa macnihii koob iyo tobnaad masalan waxyeella ayaa dhabarka looga geystay xubinkiisii waa caadi manidiisii iyo biyihii tarankuna waa caadi laakiin dareenkii iyo macaansigii markaa ayaa ka tegey taana markaa waxa uga waajibaysa diyo dhammaystiran ayaa uga waajibaysa bay idhaaheen oo manaaficda waaweyn ee maqsuudada ayay ka mid tahay oo dee nasligani iyo tafiirtani waxay ku imanaysaa dee macnaha jacaylkaasi iyo hamada iyo macaanka ilaahay inoo geliyey haddii kale markaa ma imanayo may timaadeen tafiirtan iyo dhashani wa fii ifdaa'iha ruuxii dumar ahaayoo la isu faruuro oo min azawji iyo wgayri ka aday diyatun diya ayaa ka waajibaysa wahuwa ifdaaguna rafcu maa meel qaadideed ayaa la yidhaahdaa bayna madkhali dakarin xubinkaa taranku halkaa uu ku qarsoomay iyo wa duburin dabada oo laysu faruuro weeye wa qiila waxali dakarin wa bowlin halkaa xubinka taranku ku qarsoomay iyo halkaa bowlkiya qaadidu ka soo baxdo oo laysu faruuro weeye fain lam yumkin ilwadcu haddaanay suurtogelin ilaa biifdaa'in ifdaa mooye faraysa lisawji uma sugnaanin waman laa yastaxiqu kaaan mudanaynin iftidaadaha wanada inuu bikra jabiyo oo faasaara lbikaa bakaarata bikaaradeedii uu jabiyo bikayri dakarin xubinkii taranka waxaan ahayn buu ku tegsiiyey fa arshuhaa baa waajibaya ow bidakarin buu ku tegsiiyey xubin taran lishubhatin shubha darteed oo mukraha tarama iyadoo la qasbay fa mahru milin sayiban mahru mahaal bay yeelaan sayiban xaraka uleha sayiban ay tahay wa arshulbikaaratina way yeelan wa qiila waxaa lihi mahru bikrin ayay yeelanaysaa wa mustaxiqu kii mutay laa shaya calayhi waxba laguma leh wa qiila waxaa lihi in azaala bikayri dakarin hadduu ku suuliyana fa arshun arshi ayaa markaa ka sugnaanaya ayaa layihi waxau halkana sheekhu inoo gelayaa macnihii laba-iyo tobnaad ee mag dhammaystiran ay ka waajibaysay markaa wuxuuhi sheekhu wa fii ifdaa'iha ruuxa dumara isu faruurkeedii ma wad iyo mucaamalo la isugu faro ama wax kale la isugu faruuro oo mina zawji ninkii qabay ka ahaatay wa kayrihii iyo midaan qabin hadday ka ahaataba diyatun ay diyatuhaa haweeneyda diyadeedii iyo magteedii ayaa ka sugmaysaa oo zayd binu thaabit ayaa markaas sidaas xukumay oo laga laga sheegay inay markaa haweenaydu diyo dhammaystiran arrinkaa ay ku yeelanayso nafacadii istimdaac ayaa markaa meesha ka baxaysa ama ikhtilaal iyo dhiban ayaa markaa ku imanaya cumar bin cabdicasiis iyo rag kalena iyadana sidaas waa laga wariyey waayo tanaasulkii iyo markaa tafiirtii ayaa ruuxii dumar ayd ka go-ayso dee waxay markaa isku darsamayaan nudfadii iyo marakaadii iyo saxaradii iyo ayaa isku darsamaya haddaba ifdaa iyo isufaruur waa halkee wahuwa ifdaag waxa weeye rafcu maa xaajiz iyo shay in la qaado bayna madkhali dakarin xubinkaa taranku meesha uu ku qarsoomay iyo waduburin dabada intaa udhaxaysa oo la isu faruuro ayaa la yidhaahdaa oo meeshii jimaaca iyo mucaamalada iyo meeshii markaa saxaradu ka soo baxaysay ay isku mid noqdaan manfacadii baa markaa bilkuliya ku tegaysa wa qiila waxaa la yidhi maya ifdaa waxaa la yidhaahdaa rafcu maa bayna madkhali dakarin wa makhraji bowlin in halkaa xubinka taranku ku qarsoomay iyo halka ay kaadidu ka soo baxdo wixii u dhaxeeyey markaas oo la qaado ay isu faruurato waddadii jimaaca iyo waddadii kaadidu marka ay isku mid noqdaan weliba lababa culimmada qaarba mid bay xoojinayaanoo qaar ka horay xoojinayaanoo kan dambe ay daciifinayaan qolyana kan dambe ayay xoojinayaanoo ka horay daciifinayaan waxay leeyihiin yacni xubinkan taranka iyo dabada laf baa udhaxaysa suurtagalna maaha markaa dee xubin taran markaa inuu markaa waxyeeleeyo suurtagal maaha oo ma jirin karayo laakiin halkan markaa isku faruuruu xubin taran ku samayn karaa waa xaggan markaa xubinka tarankan iyo xagganka hadduu ka timaado halkaas weeyaan bay yidhahdeen fain lam yumkin haddii aanu haddaba suurtogelaynin alwadu wadi iyo galmaya mucaamara haddaanay u suurtogelaynin ninkii xaaskiisa ilaa biifdaayin dee isufaruurka isagoo sameeyo mooyaane ama xubinkiisa xaggiisa darteed buu ka ahaanaya ifdaagaasi ama xubinkeeda xaggeeda ayuu markaa sababaya oo markaa ama xubinkiisa weyn ama xubinkeeda ayaa markaa cidhiiriya taa markaa ifdaa mooyaane galmadii wax kale ku suurtogeli mayso falaysa lizawji zawji marka uma sugnaanin inuu la mucaamaloodo dee ifdaaga iyo sufaruuranka ama xaaraanta ee diyada dhammayska tirani ay ka waajibayso ayuu gaadhsiinayaao waa xaaraan waana waxyaalaha markaa dee cuyuubihii markaa fasaha keenaya culimmadu ay haleeshiiyaan ayay ka mid yihiin kibarulahla ama dayqulmanfadkaasi halkana wuxuu inooga hadlayaa maadaamuu isufaruur ka hadlayey halkana bikre jebintii xuubkaa yara ilaahay xubinkaa taranka ee dumarka uu ku dahaaray ee bikaarada la yidhaahdo kaa ayuu iminkana halkan markaas inooga hadlaya waxau ihi sheekhu waman qofka waman ninka laa yastaxiqu aan mudanin iftidaadaha haweeneydaa bikrada inuu bikra jebiyo oo bimacnaa aan ninkeedii ahayn weeye ila ninkeeda ayuunbaa mutee oo faazaalalbakaarata faazaala albakaarata bakaaradii markaa iyo xuubkaa ku suuliya bikayri dakarin xubin taran waxaan ahayn buu ku suuliyey oo yacni ama far ama wax kale waatan dee dhallinyaradu iminka dee hablaha markaa ay kubsaanay waxyaalo badan markaa ku sameeyaan markaa xubin taran waxaan ahayn buu ku suuliyey fa arshuhaa arshigeedii ayaa laasimaya markaa arshigeedaasina waa xukuuma oo xukuumadana isaga inoo keeni doono waxoogay xoolaa ayaa looga qadarayaa waa markaanu xubin taran waxaanaynu ku suuliyo ow bidakarin ayuu ku suuliyey xubin taran ayuu ku suuliyey oo lishubhatin shubhad darteedoo xaaskiisii buu mooday ow mukrahatan ama oo wuu qasbayba laba arrimood bay yeelanaysaa fa mahru milin mahru mahaal sayiran xarite carmal iyo wa arshulbakaara bakaaradii markaa arshigeedii labadaasay wada yeelanaysaa mahru mahaal gabarh carmala wixii u mehermasaala ilaa inanti iyo gabadhii carmalka isku mehermasaal ma aha gabadh carmala mehermasaalkeed iyo arshu bikaara bikaarada arshigeedii oo ka ziyaado ah ayay markaa yeelanaysaa ismana hoosgelayso bikaaradan arshigeedu ma hoosgelayo meherkii ma hoosgelayo leannao meherkana wuxuu u sugnaaday manfacadan uu markaa oobsaday iyo galmadan uu ku sameeyey arshigana wuxuu waajibayaa dee xubkan iyo uu dilaaciyey marka waa laba jihoo iskhilaafsanaya markaa ka imanayaan haddaba maxaa carma looga soo qaaday dee maadaama oo xubkii bikaarada loo soo qaadayo ayaa carma laga soo qaaday ilaa haddii bikra la xukumo bikaaradii baan la soo qaadaynin taasaa keedna markaa arshigii bikaaradana bakaaradana in loo soo qaado meher carmarina loo soo qaado waqiila waxa lihi meheru bikrin ma aynan bikaaran meherkeeda ha loo soo qaado oo arshi marka ayaanu jirin leannahu ficilkan dee istimtaacun baa looga jeeday istimtaacaasina dee markaa waxa uu leeyahay waxa weeye meher waddada markaa istimtaacaas ayaanu markaa xuubkani ku dilaacayaayo waxa ay leedahay in meher bikaara inan bikraa meherkeeda ayay leedahay haddaba waxaynu wama laa yastaxiqu ee wa mustaxiqu kii mutay oo ninkeedii ah laa shaya calayhi wax isaga lagu leeyahay ma jira yacni bikrajebinteedii li'annahu markaa isaga sharcan ayay ugu bannaan tahay walow xataa xubinka taraga waxaan ahayn baa ku suuliye waqiila waxaa la yidhi in azaara hadduu ku suuliye bikayri dakarin xubinkii taranka waxaan ahayn oo masale faroo kale ayuu ku suuliyey fa arshun ayaa ku waajibayo dee wuxuu ka waacday dariiqadii markaa uu mutay ayuu ka waaqaceeyo qof ajnabi ahoo kale ayuu noqonayaa wa fi lbadshi badshigii iyo qabashadii diyatun ayaa ku sugan wakada almashyu socodkiina waa la mid wa naqsrumaa naqsigooduna ayagana xukuumatun xukuumo ayaa ku sugan walow kasara sulbow hadduu dhabarka ka jebiyo oo fadahaba mashyu socodkiisu uu tago wa jimaacuhu jimaaciisina uu tago aw amaau wa maniyuhu baa tegey fadiyataani ayuu yeelanayaa waqiila waxaa layidhi diyatun diyo keliya ayuu yeelanayaana waa layidhi waxau halkana sheekhu inoo gelayaa isagana macnihii saddex iyo tobnaad wuxuu yihi wa fi lbadshi wa fii ibtaali ilbadshi qabashadii oo laga buriyo labadii gacmood oo masalan qofkiibaa waxyeelo loo geystay labadiisii gacmood laba gacmood oo qallalan oon waxba qabanaynin ayay noqdeen diyatun diyo ayaa markaa u waajibaysa oo qofka amagtiisa oo dhammaystiran ayaa u sugmaysa waayo waxqabsigu iyo badshigu dee waa manfacadii markaa labadan gacmood ay lahaayeen macno weyn weeye markaa haddii uu ka tago magti oo dhammaystiran buu yeelanayaa hadday far markaa waxqabashadii ka tagtaa iyaduna waa la mid wakada almashyu socodkii ayaa isra lamida haddii markaa waxyeello dhabarka loo geyso oo dabeetana uu dhaqaaqi kari waayo isaguna diyo ayuu yeelanayaa manfacadii maqsuudada ahayd ee lugahan laga lahaa ayaa markaa tagtay haddii markaa waxqabadkii uu gacan ka tago ama hadduu socodkii lug ka tago diyadeedii ama diyada barhkeed ayaa sugnaanaysaa wa naqsuhumaa ama wa fii naqsihimaa nuqsaantooda badshiga iyo mashigu hadday nuqsaamaan waxqabashada iyo socodkuna xukuumatun xukuuma ayuunbaa markaa loo qadarayaayo xooy xukuumaa baa looga soo qaadayaa xukuumadana fasal buu inoogu keeni doonaa wuu inoo sheegi doonaa walow kasara sulbow hadduu dhabarka ka jabiyo qofka fadahaba dabeedna uu tago isagoo lugtii ay bad qabto oo xubinkii tarankuna u bad qabo ayaa mashyu wa jimaacuhu ayaa tegey iyo socodkiisii jimaac iyo markaa galmadii samaynteedina waa ka tegtay ama taladudkeeda iyo macaasigeedii baa ka tegey aw ama mashyu wa maniyuhu waxaa ka tegey mashigii socodkii iyo manidii ayaa ka tegey fadiyataani laba magood ayuu qofkaas yeelanayaa leannu mid waliba gaar ahaantiisa diyo ayaa loogu magdhabayay marka ay kulmaanna ayaduna waa la mid oo mid waliba diyadiisi buu yeelanayaa waqiila waxaa layihi diyatun hal magoo keliya ayuu yeelanayaayo sulbigeena menidu ka imanaysaa mashiguna isagu ka bilaaba jiwaacuna isaga ayuu ka dhashaa maxalku mar hadduu midaysan yahayna diyadu inay midowdo ayay markaa keenaysaa bay yidhahdeen farcun haadaakani mufaracun mid laga soo farciyo ama laga soo dilaaciyey wixii inoo soo horomaray weeye waxaanu markaa inooga hadlayaa diyooyin fara badan oo qofka markaa ku kulmayo haddii nabaro fara badan loo geysto xubno fara badan laga jaro macaani fara badanna laga tegsiiyo diyooyin fara badan bay noqonaysaa qofkii oo nool imaam alkhasaali oo kale ayaa wuxuu hi ilaa iyo labaatan diyo ayay gaadhi kartaa laba kunoo halood buu ninkii gaadhi karaa ruuxii dumar ahaydna inaha wax ku dhawaaya iyaduna gaadhi kartaa isagoo qofkii nool nafduuni ku jirto meel waliba markay qalasho weeye asaala idaa asaala markuu suuliyo atraafan xubno wala daa'ifo iyo macnayaal taqtadii keenaysa diyaatin diyooyin oo famaato u dhinto siraayatan siraayo iyo saamayn u dhinto fadiyatun hal diyaa ka waajibaysa wakadaa waxaa la mida low xazahu ljaanii jaanigu hadduu qoorta ka jaro qabla indimaalihi intaan u bogsanin ka hor mida sax haddaan qabanno fain xaza hadduu qoorta ka jaro camdan ayuu ga jaray waljinaayaatuna khata'un bay ahayd aw cagsu amase cagsiya falaa tadaakula fi lasaxi asax isma gudagelayaan walow xaza hayruhu hadduu kayrkii warkaa qoorta ka jarana tacadadada iyaduna waa tiroobaysaa waxau sheekhu yihi azaala idaa azaala markuu tegsiiyey qofkii jaaniga ahaa atraafan xubno ka soo qaad wuxuu ka jaray labada dhegood waxa uu ka jaray sanka waxa uu ka jaray labada gacmood waxa uu ka jaray labada lugood halkaasi afar boqol weeye markay nin tahay wa lataa'ifa iyo lataa'if iyo macaani buu tegsiiyey atraafda iyo lataa'ifdaasoo taqtadi diyaatin diyooyinkeeraya masalan isagoo labadii gacmood ka jaray oo labadii lugood ka jaray oo labadii dhagood ka jaray oo sangii ka jaray ayaa maqalkiina ka tegey oo araggiina ka tegey oo urti ka tagtay oo calaalintii ka tagtay marka shan diyo ama waxay noqonaysaa markaa waxay noqonaysaa ugu yaraan waxaynu haynay afar hore iyo aba sideed ama ilaa toban bay markaa noqonaysaa diyo ayay isugu tegaya marka hadduu waxyaalaha ka tegsiiyo oo famaata qofkii u dhintay siraayatan buu u dhintay nabaradaa la wada gaadhsiiyey iyadoon mid ka midina bogsanin ayuu siraayadada saamayntoodii u dhintay ama iyadoonan midnaba bogsanin buu laakiin mid gaara usii dhintay fa diyatun hal diyaa horta waajibaysaa leannu nabaradii oo aan istaagin oo dhammaantood wada socdo mar hadday nafdii u baxday waxyeelooyinkii naf unbay noqdeen laakiin hadday qaar bogsadaan midda u dhinto masalan toban waxa ku yaallay waxyaalaha aan sheegnay oo masalan gacmii baa la jaray oo lugihii baa la jaray oo dhegihii baa la jaray oo sankaa la jaray oo maqalkii baa ka tegey oo araggii baa wixoo dhan baa ka tegey laakiin xabad markaa toorayo halkaa laga geliy wixoo dhan waa wada bogsadeen xabad halkaa laga geliyunbaa shuuqday oo loo taag waayo tii buu ku dhintay inaad liyaalyo intaa bogsatay oo dhammi magteedii bay yeelanaysaa iyo naftii wax alla wixii bogsoo dhammina magteeda yeelanayaan markaa fadiyatun weeye wakadaa waxaa la mida oo ay diyo qura yeelanaysaa low xasahu ljaaniy hadduu kii waxyeelada u geystay qoorta ka jaro qabla ndibaalihi intaanu bogsanin ka hor ayana diyo kelima wajahaya filasax haddaan qaban markuu arkay inay lugii go-een oo gacmii go-een oo dhegii go-een oo sankii go-ay ayuu sida ethoobiya iyo wax lagu sheegayey ayuu dabeetana yidhi siiba isma sii raacsi kan intuu kugu sarrifmi lahaa isma raacay markaa boqolkiisa walaad iska bixiside dabeetana gaarigiiba madaxuu ka mariyo ama mar dambuu ku soo noqdayoo dee markaa waa u dhameeyey waana qabla indibaalihi intaanu bogsanin ka hor ayuu saa ku sameeyey diyo qurowun baa markaa waajibaysaa leannu diyadii nafda waajibtay intaanay waxyaalihii kale aanay sugnaanin taanigaasa kortee wuxuu le maya diyooyin ayaa waajibayaa siraayadii waxay ku goday markaa qatliga iyo dilkaa markaa uu dilay ayaa nabaradii markaa istaageen oo ay sugneen nafda gaar bay usugmaysaa nabarradana gaar bay usugmayaan haddaba hadduu markuu xukunku waxa aan soo marray waa marka ficilku midaysan yahay ama xukunkiisu markuu midaysan yahay weeye ee wuxuu leh hadduu iskhilaafsan yahay fa in xaza hadduu qoorta camdan uga jaro waljinaayaatuna khata-un jinaayooyinkan iyo waxyeelooyinkana gef bay ahaayeen oo marka hore dee gaadhi bay ahaydoo waxyeelooyinkani waxay u gaadheen gef ayay u gaadheen markan dambena camdi buu markaa u dilayuu markaa qoorta uga jaray ow cagsu ama sidaa cagsigeed bay ahaatayoo masalan markii hore may wuxuu qoorta uga ji jinaayooyinka camdiya badheer bay ahaayeen iyagoo jinaayooyinkii waxyeelooyinku badheer ah ayuu markaa gefganna masalan dee gudin uu haystay ama wuxuu haystay baa markaa qoorta kaga dhacayoo isagoo soobo eegayo markaasay qoortiiba ka jartay oobay qoorgooyntiina waa gef laakiin nabaradii hore camdi bay ahayd iminka xukunkii baa iskhilaafay falaa tadaakula isma gudagelayaan filasaxay haddaan qabanno mar hadday xukunkoodii baa karta qaarna gef bay noqdeen qaarna waxay noqdeen badheer markaa isma gudagelayaan nabaradiina sidoodaa loo xaqayaa iyo macaanidii iyo atraafdii iyo ladaybdiina gaarkoodaa loo xaqaya nafdina gaarkeeday u sugantay walow xaza filasaxi asax haddaan qabanno sidaas weeye taanigu wuxuu leeyahay diyooyinka oo dhami waa dhacayeen fiima falaa tadaakhula filasaxi isma gudagelayaan aaniguna wuxuu leeyahay way isgudagelayaan iyagoo laba camjaaba laba khado oo kala noqday ayuunbay ka dhigantay walow xasaw hayruhu haddaba mid kale ayaa qoorta ka jaray isagoo midintaasoo nabargoysoo lugii jaro gacmii jaro dhegii jaro sanka jaray ayuu mid kalena qoorta ka jaray tacadadaad markaa waa tiroobaysaayo isma gudagelayaanoo taasi qowlan waaxidan weeye oo taa iyada khilaaf kuma jiro leannao ficil qof leeyahay ficil qof kale leeyahay kama dul galo kii horena ficilkii sidii buu yaallaa loogu qabsanaya kan dambena ficilkiisii sidii ayuu ugu yaallaa faaslun haadaakani faasilun weeye waxaa inooga hadlayaa halkan waxa xukumada la yidhaahdo sida loo qadaro ama loo soo saaro xukumada ayuu inooga hadlayaa intaa waxaynu soo haynay xukumaa ka waajibaysa xukuma xukumadii haddaba maxay tahay tajibu alxukuumatu xukuma waa ka waajibtaa fii maa shay ayay ka waajibtaa laa muqadara fiihi wax qadaran aan lahayn wa hiya juzun waa qayb nisbatuhu marka loo nisbeeyo ilaa diyati nafsi wa qiila waxaa la ilaa cudwiljinaayati xubinkan jinaayadiya waxyeeladu gaadhay marka loo nisbeeyo nisbatu naqsiha mithlu nisbati naqsiha jinaayada nuqsaanteee nisbadeedoo kale ay tahay min qiimatii qiimihiisa uga ka nuqsaamisay low kaana raqiiqan hadduu ahaan lahaa raqiiq iyo addoon bisifaatihi sifooyinkiisa ku sugan uu hadda ku sugan yahay waxau leeyahay sheekhu tajiibu horta alxukuumatu waxay ka waajibtaa fii maa shay maal iyo xoolo waajibiya wax tacsiiriya ganaax waajibi maahee wax jurxi iyo dhaawac iyo waxyeello waajibisa maal ayay hortu ka waajibtaa masalan waxaa jira naba waxyeelooyin tacsiir waajib hadduu masalan ilig qalina ama dahaba markaa ka soo saaro tacsiiriya u geliyunbaa la odhanayaa laakiin xoolo kale ka waajibi maayaan waa waxyeelada ay xoolo ka waajibaneen laa muqadara fiihi diyo go-anna aan lahayn nisbadu muqadar ku leeyana aan la garanaynin eeg wax qadaran ma laha oo sharcigu ma qadarin wixii qadarnaana dee waataynu soo sheegnay intii uu sheekhu inooga soo tilmaamay oo lix iyo tobankii markaa atraafda ahaa iyo afar iyo tobankii macaanida ahaa iyo muudixadii iyo haashimadii iyo munaqiladii iyo ma'muumadii iyo jaa'ifadii wixii muqadar ahaa inoo soo sheegay intaas ayay ahaayeen wixii nabarahee soo hadhay ee iyagu wax muqadara aan lahayn bay xukuuma ka waajibtaa haddaba wahiya buuhi xukumadu waa juzun waa qayb nisbatuhu marka loo nisbeeyo ilaa diyati nafsi nafda diyadeeda marka loo nisbeeyo waqiila waxaa la ilaa cudwiljinaayati jinaayadu xubinkanay ku dhacday marka loo eego ay tahay nisbatu naqsiha mithlu nisbati naqsiha jinaayada nuqsaanteeda nisbadeeda min qiimatihi qiimihiisa yacnii ay ka nuqsaamisay nisbadeeda oo kale weeye low kaana hadduu ahaan lahaa min qiimati waa majru calayga low kaana raqiiqan hadduu ahaan lahaa bisifaatihi ku sugan tusaalaynu soo qaadanaynaa dee horta waana beryahaa hore ay addoommadu jireen hadda suurtagal ma aha oo dee addoon baan saylad lahaynun jirin laakiin si aynu kitaabku waxaanu ka hadlayo aan u fahanno masalan qof baa gacanta nabar laga dhuftay halkaa dhudhunka ama halkaa cududda ayaa nabar lagaga dhuftay ogobay dhudhunka iyo cududdu dee midna muqadar may lahayn hadday jabto iyo haddii nabar lagu dhuftaba haddaba addoon baa laga soo qaadayaa ninka nabarku ku dhacay ayaa addoon laga soo qaadi waxaa la odhanayaa isaga oo tilmaamihiisan iyo sifaadiisan iyo wixiisan leh ayaa hadduu addoon ahaan lahaa qiimihiisu muxuu noqon lahaa baa la odhanayaa waxaa la yidhi wuxuu noqon lahaa boqol kun isagoo maanta gacantaa ka jaban cududa nabarka ila welibana waa marka ay bogsato goorta ee waxani ay bogsadaan xilliga la qiimeynaya horta waa taa qof kaloo nabarkaasi kaga dhacay oo cududaa ka jabay ama halkaa cururkaa ka jabay qiimihiisu muxuu noqon lahaaba maantana lo odhanaya wuxuu noqon lahaabaaday sagaashan maxaa hadda marka aynu haynaa juz-un weeye nisbatu ilaa diyati nafsi marka loo eego diyadiina masanigana sow boqol ma aha wa qiila ilaa cudwiljiraati nisbatu naqsiha jiraadu waxay ka nuqsaamisay min qiimatihi oo kale ah iminka qiimihii maxaa nuqsaamay cushur baa nuqsaamay sow maaha ila qiimihiisii markuu fayoobaa waxaa la yidhi waa boqol markanoo nabarkii lahaana maxaa la yidhi waa sagaashan maxaa nuqsaamay cushur baa nuqsaamay toban meeloodoo meel baa nuqsaantay marka waxaad u eegtaa un haddaba diyadiisii markayd imaka qiimihii maxay jiraayada qiimihii ka nuqsaamisay cushur bay ka nuqsaamisay maaha diyadiisiina un haddaba u eego diyadiisa cushurkeed bay noqonaysaa toban haalaad buu yeelanayaa taasi waa markuu leeya waa juzun nisbatuhu ilaa diyati nafsi marka loo eegayo nisbatu naqsihaa milu nisbati naqsihaa ay la mida nisbada ay ka nuqsaamisay min qiimatihi low kaana raqiiqan bisifaatihi addoon sifaadiisa ku sugan hadduu ahaan lahaa nisbada ay ka nuqsaamisay qiimihiisa oo kala weeye oo loo nisbeeyey diyadii qiilku wuxuu leeyahay maya waxaa loo eegayaa uun xubinka waxyeelada ku dhacday iminka markii waxaynu nihi addoonkii markii layidhi ninkii marka layidhi hadduu addoon yahay yacni bad qaba waxay hadlay doqon iminkoo nabarkani ku yaalana sagaashan naftii baynu iminka u eegnay oo waxaynu markaa cushur soomay noqonin qiimi wixii isdhibay waxaa la eegayaa markaa diyadii cushurkeed baa la eegayaa qiilku wuxuu leeyahay maya gacanta uun gacanta ha loo eego oo gacanta diyadeedii oo kontona maxaa cushurkeedun ha la soo qaado oo shan halaada gacanta diyadeedii ha loo eega buu isagu leeyahay halka looga nisbaynaya diyatu nafsi diyatu nafsi nuqsaanta iyo aan loo nisbaynine xubinkan jiraayadu ku dhacday magtiisii aan loo eego oo magta gacantuna waxay dee konton halaad kontonkii halaaduna ha loo nisbeeyo toban kanoo dee waa cushur oo waa shan halaad tajibulxukuumatu waxay ka waajibtaa fiimaa xubin yani fiimaa waxyeelo laa muqadara fiihi aan muqadar lahayne maal waajibinaya wahiya xukuumada juz-un weeye nisbatuhu marka loo eega ilaa diyati nafsi nafda diyadeeda marka loo eego sida loogu nisbaynaya te nisbatu naqsihaa nisbada nuqsaanta oo kale min qiimata ay ka nuqsaamisay law kaana raqiiba sifaati waqiila ilaa cudulljinaayati marka loo nisbeeyo ay tahay nisbatu naqsihaa nisbada ay ka nuqsaamisay jinaayadu min qiimatii ka waxyeelada loo geysay qiimihiisii law kaana raqiiba bisifaati hadduu addoon ahaan lahaa sifaadiisa ku sugan haddaa wuxuu uhi fain kaanat biarafin hadday xubin fain kaana xukuumadu biarafin liajli darafin lahu muqadarun xubin muqadar leh haddii loo xukumaynayo ushturida waxaa lase an laa tabluqa muqadarahu inaanay gaadhin fain balaqadu hadday gaadho naqasa alqaadi qaadi ama naqasa alqaadi baa shayan biijtihaadihi kaga nuqsaaminaya wa yuqawamu waana la qiimayn bacda ndibaali intuu bogsaday dabadi fain lam yabqa naqsun haddii aanu harin uctubira aqrabu naqsin ila lindibaali ayaa loo ictibaarin waqiila waxaa yuqadiru qaadima biijtihaadihi ku qadari waqiila waxaa laa gurma wuxuu yeelanayaaba ma jiro fain kaana biarafin fain kaanad hadday tahay xukuumadani biarafin liajli arafin lahu muqadarun mushrida waxaase an laa tabluqa muqadarahu fain balaaqatu hadday gaadho naqasa alqaadi shayan bu biijtihaadihi ow laa taqdiira fiihi aan taqdiiriba ku sugnayn ayay ku taallaa faanlaa kafakridinba fakafakidin bawdadiiba weeyaan faanlaa tabluqa wa inaana gaarin diyata nafsin wayuqawamu bacda indimaalihi ayaana la qiimaynayaa ee fain lam yabqa naqsun haddaanu harin uctumila aqrabu naqsin il indimaali ayaana ictibaarin waqiila waxaa yuqadiru qaadima bishaadii ku qadari waqiila waxaa la qurma magdhowa ma jiro waaljurxu lmuqadaru ka mudixatinba weeyaane yatbachu shaynu foolxumada ayaa raaci xawaalay hareerihiisa wamaa shaya laa yataqadaru aan qadarnayna yufradu waxaa lagu gaar yeelaa bixukuumatin baa lagu gaar yeelaa bila saxiix haddaan qabanno haddaba halkay ku dhacday iyo sidii markaa loo qadarayay ayuu halkay noo gelayaa tan maantuna ma jirto iyada hal qaabkaa horeynu soo sheegnay ee la qiimeynaya maanta wax jira ma aha waayo addoon maanta la qiimeynayo o laleeya intuu joogaa oo haddana kii hortaa addoon laga dhigan jirinba saa daraaddeed taasiyada maba suurtagelayso xaggeeda looba kici maayo ee tanunbaa markaa meesha taalla fa in kaana haddaba xukuumadii bidarafin liajli darafin daraf iyo xubin dartii haddii loo xukumaynayo lahu muqadaru lahu arshun muqadaru arshi muqadara buu leeyahay waa gacantii waa lugtii ushturida waxaa la isray anlaa tabluqa xukumadaasi muqadarahu inaanay gaadhin muqadarkiisii inaanay gaadhin oo masalan hadday far waxyeella gaadho fartina far shalal ku dhacay aanay ahayn oo qalashay aanay ahayn ee fartii oo laabmay soo shaqaynaysaa waa inaad dee tobankeedii gaadhsiinin hadday xubin markaa ku taalla dee waa inaad saddex iyo suluskeedii gaadhsiinin hadday markaa kafgan ku dhacdo dee waa inaad markaa gaadhsiinin kontonkeedii waa halkay culimmadu yidhaahay shan shan lama gaadhsiiyo waa masaladii labaad oo xukuumo arshi muqadara lama gaadhsii weye middii tii koowaad waxaynu ku soo marnay kitaabu nikaaxoo waxay mutco meher lama gaadhsiiyo xooyga anba bixintee ruuxa dumara loo dhiibayo waa marka dee la ysku qabtay ninku waa uga badin karaayo waa boqol jeerlaabkeed buu siin karaaye marka la ysku qabto waxaan la gaadhsiininun meherka ayaa la gaadhsiine laga hoosaysiiyaa tanna waa tii labaad saddexda kalena way inoo iman doonaa mid walba markaas dul taagna ayaynu sheegi doonaayo tacsiiraadna xuduud lama gaadhsiiyo rudaq sahmi muqadara lama gaadhsiiyo ita nujuum lama gaadhsiiyo waa kitaabulcitqi mid walba halkeeda inoogu iman markaa ushurida anlaa tabluqa xukumaas muqadarahu inaanay gaadhin ayaa shardiya leanno waxaa la iska ilaalinayaa inaan xubinkii lagu magdhabin waxyeello xubin gaadhay inaan lagu magdhabin wixii xubinkuwa meesha hadduu ka baxa lagu magdhabi lahaa xubinkii oo jooga markaa iska jir haddaad haddaad haddaad intaa hore xukuumaynayso waa inaanad saddex iyo barkii saddex iyo suliskii gaadhsiinin haddaad far xukuumaynayso waa inaan tobankeedii gaadhsiinin fain balaqat fain balaqatu hadday gaada naqasa alqaadi ama naqasa alqaadi baa shay-an bisaadi waa inuu qaadigu wax ka nuqsaamiyaa oo wax ka jaraa aw ama laa taqdiira xubinkani wax muqadara ma laha taqdiir male meel qadaran male ka fakidin waaba bawdadii bawdadu dee wax qadaran ma laha markaa halkaasoo kale waxyaaladii ku taalaato horreeyay halkaasay ku dhacday xabaddiibaa halkaa ku dhacday saacidka iyo dhabarka iyo kafka iyobay ku dhacday fa anlaa tabluqa waa inay xukumaysu gaalin diyata nafsin nafdiyadeed waa inaanay gaadhin nafdiyadeed waa inaanay gaadhin waxaanay leeyihiin halkani waa macruufo alkullu akaru min aljuzi kulligu ama jusgu dee kulliga waa ka yidhah ama kulligu jusga waa ka wen yahay laakiin waxaa looga jeedaa uun arshi xubin muqadara waa inaanay gaadhin ayay uga jeedeen ediyatu nafsi marnaba ma gaadhayso macnaha waa inaanay markaa diyati nafsi iyo xubin muqadara midkoodna waa inaanay gaadhin ama yacni sida iminka uu daahirka uu yahay faanlaa tabluqa diyata nafsi bal yajuusa an tabluqa xukuumata xukuuma diya muqadar way gaari kartaa waanay markaa kama siyaadi kartaa oo masele hadday dee foolxumo iyo waxyaalo badan samayso way kama siyaadi kartaa sida markaa sharaxa sharxul sharaxa raaficiya iyo rawdaha iyo ayaa markaa sidaa ku tegey qoryada markaa sidan kale ayay u rogeen markii dhowata aynu ku sharaxaynay waxaa kaluu sheekh uhi wa yuqawamu waa la qiimayn markaa majnuu calayga xukuumadiisa la doonaya in la soo saaree addoon la qadaraya bacda indibaani intuu bogsaday kadib dee sidii qisaasta lafdeedaba aynu u soo maraynay ee waxa la qisaasanaya u markuu qofku bogsado dee waya siraayo ayaa iman kartaa oo waxyaaladii way sii badan kartaa waana kii ninkii yidhi i qisaasee waanu kaadi uu nebigu yidhi ee deetana diiday ee markii deetana u qisaaday deetana yidhi dib baan ka dhutiyey waa igu sii koray batallahu carajag markaa nebigu ku yidhi tan xukuma markaa la qiimaynayana bacda indibaani ayaa la qiimaynaya leanna waxaa dhici kartaa inay dee nafdiba sarayaysa ayaa dhici kartaa ama shay muqadar le inay gaadho ayaa la arkaa haweyn la sugaa dhinac kalena way way way ka daawo leedahay oo laba dhinacba waxaa loo leeyahay waxyeeladu ha bogsato ha istaagto mar waxaa loo danaynaya qofka waxyeelada qaba oo inay kusii korodhaa la arkaa marna waxaa loo danaynaya kii waxyeelada geysayoo dee iminka masalan hadday gacantaa bur ku dhaco oo ay bararto dee haddii berritaba lasoo kaxayo la yidhahdaa laxqaama halkaa kafgaa bur kaga dhacay wixii oo saa u wada xanuunaya deetana la yidhaha fariif video qaba la yidhaahdo deedna uu sooba laari kari waayo oo la yidhahdo gacmuhuba waa waa shalale ha loo xukumo kontankiiba loo xukumo berri ka maalinna marka la yar duudo gacantiisa caadiga iska noqoto qofkii markaa majnuu caleygaabaa wax badani fuulaya markaa si kana aanay wax u fuulin kanna laga yaabo haddii uu bogsado haddee laga yaabo inay waxyeelada kusii korodho labadoodaba iyadoo la ilaalinaya markii waxyeeladaasi istaagtuu bogsado imaa qofkaa laxaqaya wa yuqawamu bacda indimaanihi fain lam yabqa naqsun haddii wax naqsiya aanu haddaba hadhin markuu bogsaday xubinkii xaggii manfacadii xaggii quruxdii qiimihii midnaxbao may raadinin uctubira aqrabu naqsin ila alindimaan xilligii ugu dhowaa bogsigee nuqsaanta lahabaa la ictibaarin sidee jinaaye iyo waxyeelo qof macsuuma loo geystay aan hadur looga dhigin waa in markaa xilligii ugu dhowaa naqsiga bogsashada loo ictibaariya wa qiila waxaa la yuqadiru qaadi biijtihaadihi qaadiga ayaa wuxuu ku qadarayaa ijtihaadkiisa jinaayadu si aanay qurmuguya uga madnaanin marka ay bogsato waxyeeladii markaa qofan gaadhay intuu xanuunsanayey yani waxyaalaha inta loo qiimeeyo ayaa la siin wa qiila waxaa laa qurma wax allo wax magdho wuu leeyahayba mar haddaan waxaan muqadarna lahayn wixiina iska bogsaday wax allo wax ka soo hadhayna aanay jirin ninkaa markaas waa in la ganaaxaa unisaa kii waxyeeladaa geystay oo waxoogay tacsiira lagu sameeyaa oo la xidhaayo wuxuu lagu sameeyaa laakiin waxa ka sugmaya ma jiraan halkana masale kaloo inooga hadlaya wuxuu leeyahay sheekhu waljurxu almuqadaru jurxiga la qadaray ee uu qadaran yahay arshigiisu ka mudixatinba weeye maamuumadii weeye yatbacu waxa raacaya ashaynu foolxumada xawaalay hareerihiisa masalan lafdii baa caddaateena wejiga ama xaggan madaxa waxoogay foolxumo ayuu hareeraha uu ku yeeshay mudixadaas u muraacsan yahay oo xukuumo gaara lagu gaar yeeli maayo leanna waxay leeyihiin halkaa foolxumadu gaadhay haddii idaaxani gaarilaha ma kordheen oo shanta halaad unbay ahaan lahayd ama labaiyo bar bay ahaan lahayd hadday ruux dubara tahay waa marka uu maxalul idaax yahay haddii uu laakiin ka gudbo oo markaa madaxana yuu ahaaye wejigan uu soo gudbay foolxumadu ama madaxaydo qadaadka ayuu gudbay taa ayada xukumo gaara ayuu yeelanaya oo maxalkii ayuu ka gudbay wamaa shayga laa yataqadaru arsuga aan u qadarnayn waa daamiyadii iyo baadicadii iyo mutaraaximadii iyo simxaaqadii iyo dee nabaradii kale markaa meelahan ku dhacaya bawdada iyo cududa iyo yufradu waxaa lagu gaaryeelayaa shaynkii iyo foolxumadii haraysa bixukuumatin xukuumo ayaa lagu gaaryeelayaa xukuumadii jurxiga iyo nabarku lahaa xukuumo kaloo ka dheeraadaho foolxumadaasa ayaa lagu gaaryeelaya sidaa saxeedan qabano waayo arshiga muqadarkaahi dee awood buu lahaayo wuxuu raacsanayay oo markaa raacayay shaynkaasoo dhan laakiin xukuumadu waa daciifa oo markaa istitbaac iyo raacsasho ayadu ma awoodo taanigu wuxuu leeyahay maye waa si arshii muqadarka ahayoo kale ayuunbay la mid noqonaysaayo kooda xukuumo badan ayuunbaa kan xukuumada yarina u hoos gelayaa leannahu jirxigu waa asalkii shaynkuna waa wax ka dhashay un ama taabicu ah waxa uu leeyahay sheekh wa fii nafsi raqiiqi addoonka nafdiisii qiimatu ayaa ka sugmaya wa fii hayriha fii hayri nafsina maa naqasa min qiimatihi wixii ka nuqsaami weeye lam yataqadar haddaanu qadarmin fi lxuri wa ilaa haddii kale fa nisbatu min qiimati weeye wa fii qowlin maa naqasa walow qataca ama walow qutica haddii la jaro dakaruu xubinkiisii taranka waunhayawiya labadiisa xiniyood fa fi ladhari qiimataani baa waajibaya wathaaniina maa naqasa weeye fain lam yanqus falaa shay-a waxba ma waajibayaan alla wuxuu inooga gelayaa sheekhu addoonka iyo bal haddii quri iyo qoomba waxay xukunkiisu noqonayo wuxuu sheekhu wa fii nafsi raqiiqi wa tajibu fii nafsi raqiiqi addoonka nafdiisa haddii la dilo addoon macsuuma mid labiyo midda digbaada qiimatuhu qiimihiisumaa ka waajibaya waa neefka geela iyo neefka ariga unbuu la mid yahay neef geel iyo neef ariga haddaad dishood gaariyaha ku jira soo laguma qiimaynaynin addoonkana waa lagu qiimaynaya wa fii hayriha fii hayri nafs wixii aan naf ahayn ee xubnihiisii iyo macaanidiisii ah maa naqasa min qiimatihi waa wixii qiimadiisa ka nuqsaamayuun laakiin waa in lam yataqadar haddaanu waxaasi filxorri kii xortahaa haddaanu ka qadarnayn waxyeello aan ninkii xortahaa muqadar ahayn ayaa gaadhay oo mase bowdadaa waxyeello laga gaarsiiyey cududaa laga gaarsiiyey dhabarka ayaa laga gaarsiiyey waa waxaan muqadar ku lahayn kii xorta ahaa ha la qiimeeyo isagoo fayow isagoo haddana ha la qiimeeyo waxyeelladan qaba wixii markaa ay nuqsaamiso ayuunbaa laga qaadayaa wa ilaa haddii kale oo waxyeelladan loo geysay kii xortaa muqadaray ku leedahay dee masalan waa muudexadii oo kale ama waa haashimadii ama waa munaqiladii ama waaba maamuumadii ama gacan baa laga jarayba ka soo qaad fa nisbatu min qiimatihi waxa waajibaya milu nisbati min addiya min qiimatihi diyada nisbaday ku lahayd ka hortaa ayuunbay qiimihiisana ku yeelanaysaa oo masalan iminka muudixada oo kale sow shan halaad may ahayd nisfulcushri bay ahayd ila cushurka boqolkiisoo may ahayn toban tobanka niskiioo shana bay ahayd isagana waa nisfu cushri qiimatii unbay noqonaysaa gacantiida sow horka konton may ahayn addoonkiina waa nisfulqiima un waa nisfulqiima wey wa ilaa adiga fanisbatu min qiimatii wa fii qowlina maa naqasa qowlo wuxuu leeyahy waa wixii nuqsaamay waxa u waajibay qiimihiisa wixii ka nuqsaamay ama ha qadarnaada ama yuu qadarnaani haddaba labadan qowl labadan miisaalkani waxa taasay hada qowl yani khilaafkaasoo inoo miisaaliyey wuxuu uhi falow qudica haddaba haddii la jaro dakaru wawhayaahu xubinkii tarin yaxnigii baa laga jaray fa fil adhari qowlka adharkaa ee ilan wa fii qowlin maaha waa ka hore maa naqasa bihi in lam yataqadar fi lxori wailaa fanisantu biqiimatigaas waa adharkii isagu wuxuu leeyahay qiimataani baa ka waajibaya waayo kii xortaaba laba magood baa ka waajibaysa isagana laba qiima ha uga waajibaan wathaani ka labaad qowlka labaad isagu wuxuu leeyahay maa naqasa ha la qiimeeyo uno yacni laba qiimo loo soo qaadi maayee wixii ka nuqsaamay ayuunbuu yeelanaya fain lam yanqus waa qowlkan oo hadalkani daba socdaa haddaanay waxba nuqsaamin oo markaa dhufaankaa iyo xubinla-aantaaba qiimihiisi kuma sii kordhaba falaa shay-a wuxuu yeelanayaa ma jirta buu leeyahy faslkii baabu muujibaati diya diyada waxyaalihii waajibinayay ayuu ka mid ayuu u baab yahay waalcaaqilati waalkafaarati saddex arrimood baa halkan nooga hadlayaa diyada waxyaalihii waajibinayey ee aan ahayn wixii noo soo hormaray waa waxyaalahay diyadu bilow ahaan uga waajibaysay sida dee waalidkii oo ilmihiisa dilo oo kale suurooyinkii gefka iyo shibhulcamdiga qaar ka midana iyana wuu inoo sheegayaa waxaa kaloo helshaa baabulcaaqilati bal caaqilada ayaa lagu leeyahay tolkii caaqilada iyo tolkaasi waa kee jinaayada waxyeelada addoonku geyso qurada iyo jiniinka haddii urjiif caloosha wax loogu geyso iyo kafaarada dilku ay leedahay intaas ayuu fasalkan inooga hadlayaa markaa caaqilana waxa weeye waa tolkaasoo isaga inoo keeni doona waxaa caaqilo lagu magacaabay waxay yacqiluuna alibila bifinayd anilqatiili baa layidhi kan la dilay gurigiisa hortiisa iyo samadiisa geeli magta kusoo dabraan ama caqligu waa manci ama caqligoo diyadaabay bixiyaan kafaarat lqatlina way noo iman doontaa waxa uhi sheekhu haddaba raximah llahu tacaala saaxa idaa saaxa markuu ku qayliyo calaa sabiyin buu ku qayliyey sabi laa yumayizu aan waxba kala garanaynin waxba kala soocayno calaa darabi sadxin sadxi iyo meel sare iyo guri xaggiisa sare darabtii ku sugan fa waqaca bidaalika kaasuu ku soo dhacay fadiyatun diya ayaa ka waajibaysa famaata waalid fadiyatun muqalladatun ba cala alcaaqilati ku waajibaysa wa fii qowlin qisaasun baa ka waajibi walow kaana biardin hadduu dhul ku sugnaan lahaa ow amasaxa calaa baaliqin bitarabi sadxin uu ku qayliyo falaa diyata fi lasaxi wa shahru silaaxin hubla soo bixidii ka siyaaxin qayle ayuu la mid yahay wa muraahiqun kaa qaangaadhka u dhowaaday oo mutayaqidun soo jeeda ka baaliqin ayuu la mid yahay walow saaxa hadduu ku qayliyo calaa saydin ugaab oo fadaraba sabiyun sabi baa isbaraanbaray oo wasaqada waa dhacay fadiyatun mukhafafatun ba cala alcaaqilati tolkii lagu yeelanayaa ee walow daraba suldaanun suldaan iyo nin madaxi hadduu codsado man haweenay dukira bisuuin xumaan lagu sheegay ayuu saman u diroo soo qabtay buul fa ajhadat ilma ay caloosha ku siday bay soo tuurtay naxdintii dumina aljiniinu jiniinka iyo urjiifka waa la magdhabayaa waxau sheekhu leeyahay waxyaalo badan oo markaa sabab markaa ayuu halkan inooga gelayaa iyo mubaasharo iyo waxyaalo badan oo ku saabsan ayuu halkan sheekhu inooga gelayaa oo waxaan dee nabda halaageeda sidayn hore usoo sheegnay i keenayay iyo wixii nabda koosiye mubaasharana wuu noqdaa sababna wuu noqdaa liwaatinu cillo iyo sabab iyo shardi soo kala sheegne markaa wuxu uhi sheekhu saaxa idaa saaxa hadduu markuu ku qayliyo calaa sabiyin laa yumayizu ilmo yaroo sabi oon waxba kala garanaynin ama tamyiistiisu daciif tahay ama mid qaangaadahoo waalan ama qof caqligiisu daciif yahay oo calaa tarafi sadxin meel sare saddexdii waxaa leeyahay yacni guryaha xaggooda sare ku sugan darafdeed iyo dhinaceed ama webi qarkii taagan ama ceel qarkii taagan ayuu seexa iyo qaylo argagax leh ayuu ku qayliyey dee ama hoon ayuu markaa ku tubay qaylulcaadiya dee ama waxbuu ku qarxiyey agtiisa qayladay la mid tahay fa waqaca bidaalika qayladaas iyo waxa uu sameeyey buu ku soo dhacay naxdintiibuu deetana dhulkiiba famaata waa dhintay fadiyatun muqalladatun diya la adkeeyey ayaa cala alcaaqilati tolkii lagu yeelanayaa diya muqallada diyadana haddii la yidhaahdo waa fadiya muqallada dee waxa weeye waa geel unbaa saddexdii sifo lagana afartii ribayda ahaa iyo saddex labadii soddonaad ee kale waana calacaqee tolkaa lagu leeyay leannu waxaa muuqata markaa inuu taasiir iyo raad ay ku samaysay qaylada ama waxaaso sababteedii kusoo dhacay wa fii qowlina qisaasun qisaas ayaaba ku waajibaysa qofka leannu taasiirka iyo raadowgaasi waa shay qaaliba weeye marka hadduu sidaa ku dhintuu sidaa ku soo dhaco diyadiisii ayaa markaa lagu yeelanayaa walow kaana hadduu ahaan laha haddaba kan lagu qeyliya biardin dhul sidan buu iska joogaa deetana qayladiaasuu ku dhintay ow ama saaxa calaa baaliqin dee mid qaangaad oo caqli oo bialafi sadxin meel iska taagan ayuu markaa ama ka nixiyey ama ku qayliyey sidii buu ku soo dhacay uu ku dhintay falaa diyata fil asaxi asax haddaan qabanno wax diyaahoo lagu leeyahay ma jirto qisaasna laguma leh waayo arrintaa in lagu dhinta ama qof weyni dee waxaa intuu ka naxaw ku soo dhaco ayaa naadira saaniga asaxa ka horjeedaa wuxuu leeyahay maya waa lagu yeelanayaa diyadii leannu siyaxa iyo qayladaas dee sabigii waxay ku keenaysa dhimasho kan baaliqaani waxay ku keenaysa dee saska iyo inuu meel markaa qabsada waayu soo dhacaa bay ku keenaysaa wa shahru silaaxin hubsi biddi dee hadduu qoryun markaa koogarayso ama hadduu seef markaa ama midi kula soo baxo kasiixan qayladii bay la mid tahay dee qof meel iska fadhiyo markaa sadci iskaga taagan haddii mindiunisu mid la ordaya markaa uu soo daf yidhaahdo ama sabig yaraayuu ka duulo waxay la mid tahay unka siyaaxin qayladii unbay la mid tahay halkaasuu walow shahara silaaxun calaa sabiin halkii uun saaxadii uu shahara un geli hubla bixidaa sigay isku xog yihiin wa muraahiqun kaa isagu muraahiqaa qaangaarhka u dhow oo mutayaqidun soo jeeda oo baraarugsan isagu sabiin la mid mahe ka baaliqin buu la mid noqonayaa oo diyo lagu yeelan maya fil asaxi haddii lagu qayliyo maxaa yeelay qaaliban waxa inuu ku raadoobo ayaa markaa iska yar walow saaxa hadduu ku qayliyo haddaba markaloole isaguu ku qaylinayay ee walow saaxa hadduu ku qayliyo calaa sidi calaa naxwi sidi ugaadh buu ku qayliyey yacni bisad iyo wuxuu eryaye iyo tukaiyo wuxuu iska eryayey ayuu ku qayliyey fadaraba sabiyun sabi aanuba arkaynoo meesha israbaa ka naxay oo isbaranbaray oo dabeetana wuu ka dhacay wasaqada waa dhaco sidii buu ku dhintay fadiyatun mukhafafatun diyo la fudaydiyey ayaa cala alcaaqilati caaqiladiiyo tolkii lagu yeelanayaayo dee shaksigan umuu qastinin halkana wuxuu sheekhu walow dalaba suldaanun hadduu dalbo man haweenay dukada bisuun xumaan lagu sheegay ayuu saman u jaray halkaana qaadiyadii waa looga soo galay garsoorayaashii waa inay iska hubstaan islaamaha marka ay waxu dirayaan ama ay u yeeriyaan walow dalaba suldaanun hadduu codsado man haweenay dukada bisuun xumaan lagu sheegay wux dumar oo xumaan samays waxaa la xashiishada iibisaa khamriga iibisaa meel aqal xun bay haysataa baa layidhi mar alla markii askarigiisa soo hortaagee layidhi samankii loo dhiibay ayay markaa naxdintii ilmo caloosha ay ku sitay faajadada ayay soo toortay dumina aljiniinu jiniinkaa waa la magdhabayaa oo yaa magdhabaya garsooraha tolkii ayaa magdhabaya oo lagu yeelanaya marka waxaa lagu magdhaba jirin karaa way inoo iman doontaayo haddii markaasu dee nolol ku soo dhashana dee waa ilmo dhamaha waxa weeyaan waa magtiisoo dhammaystiran hadduu laakiin bakti ku soo dhasho sagaalkiisu ha dhammaadaane waa shan haladu si ugu raayaa la yidhaahdaa walow wadaca sibi wallahu aclam kainagu joogo